wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo arbaca bisha juun ah waa afar iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o e somaali com saacadduna haatan dhegaystayaal afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo waxaana idaacadda wadajarin kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduley
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan kufsi dhowaan ka dhacay magaalada hargeysa sidaan wadkayga u hubo waxaan u hubaa inaanan la dayacay ninkayska oo aan barbar soconayo ilaa laas minidka aan daba soconayo taasi waa taa ta kale aad leedahay miyay xaruntan wax u dhimaysaa uma malaynayo uma malaynayo waayo waxaanay wax ugu dhimayn baa dee jirtaa waxa weeyaan kaysku ma aha ma dee ma jecli inaan kayskan ka hor dhaco oo aan maadaama lagu hayo dadka brofeshnalka ay gacanta ku hayaan inaan ka hor dhaco waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan nabadeyn laga dhex sameeyey beelo ku dagaalamay ismaamulka soomaaliya etoobiya halkii aan ku dhashan baan ku soo noqday dad kale oo la soo sameeyeyna uguma iman dadkii aan isdhallay un baan ugu imid nabadgelyadaa macaanka la de nabadgelyadaa shaqada la de nabadgelyadaa dadaalka la de nabadgelyadaa wax soo saarka la de nabadgelyadaa faa'iidada la de ilaahay waanadaadna waaniseenna kuwii qaatay allah naga dhigo idinkana dadaalkiinna kuwii sii kobcay allah ka dhigo annagana midhahaa dhashay kuwii cuna allah naga dhigo waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska dibaddii baa loo bixi karaa ha xadidnaata hadday rabto wuxuuna ku soo aaday xili caruurihii iskuulaadka loo soo xiraya siday u barnaan jireen in meelaha loo wado hadday dhoof noqoto hadday noqoto damaashaad oo meelaha hadday noqoto meel maaweeli ah waxayna ku leeyihiin meelaha waa la wada furaye hooyan naga bixi guryaha qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya caalamka ayaa dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida iyo xuseen barre aadan
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa sheegay in golaha shacabka la horgeeyey nuqul aan ahayn midkii loo soo gudbiyey gudoonka labada aqal ee baarlamaanka ee la xidhiidha afartii xeer ee ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ah ee labada aqal gudoomiyaha aqalka sare ayaa qoraal soo saaray ku sheegay in ay dhacday in dokumenti ka duwan nuqulkii loo gudbiyey gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya la xidhiidha afartii xeer ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ah loo qeybiyey mudanayaasha golaha shacabka toddobiyo tobankii bishan juun gudoomiyaha aqalka sare ayaa ku eedeeyey gudoonka golaha shacabka in ay qaateen waxa ugu yeeray go-aan siyaasadeed dowladaha soomaaliya iyo jabuuti ayaa diiday inay ansixiyaan qaraar ka soo baxay ururka jaamacadda carabta oo lagu taageeray masar oo xiisad la xidhiidha webiga nail ay kala dhexayso itoobiya qaraarkan ayaa ku baaqay in itoobiya ay dib u dhigto buuxinta biyo-xireenka ay ka samaysay webiga niil inta ay heshiis buuxa kala gaarayso dalalka masar iyo suudaan oo kasoo horjeeda qaraarka jaamacadda carabta ayaa waxaa soo gudbiyey wadanka masar waxaana ansixiyey dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ee ururka marka laga reebo soomaaliya iyo jabuuti iyo qatar soomaaliya ma shaacin sababta ay u diiday qaraarka shalay hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad ayaa sheegay saddex labaatankii bishii maarj in soomaaliya ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay muranka udhexeeya masar iyo etoobiya warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa arbacada maanta ah shaacisay in hogaamiyaha dalkaasi kim jong un uu joojiyey tallaabo militari oo u qorshaysnayd in uu ka qaado kuuriyada koonfureed wakaalada wararka kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in kulan uu shirgudoomiyey kim jong un islamarkaana ay ka qayb galeen xubnaha guddiga dhexe ee militariga pyongyang uu kim uga dhawaaqay in uu hakiyey go-aankii ka dhanka ahaa dalka ay dariska yihiin ee kuuriyada koonfureed toddobaadyadii dhowaa waxaa aada u kacsanayd xiisada labada wadan udhexaysa kadib markii ay kuuriyada waqooyi qarxisay xafiis ku yaalay xadka labada wadan oo ay labada kuuriyood u adeegsan jireen wadahadalka sidoo kalena ku dhawaaqday inay joojisay wadahadalka kala dhexeeyay koonfurta kuuriya kuna hanjabtay tallaabo militari ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay kadib markii uu dhulgariir lixaadkiisu lagu qiyaasay toddoba dhibic afar cabirka dhulgariirada uu salaasadii shalay ku dhuftay koonfurta mexico gaar ahaan gobolka ku yaala xadka xeebaha badda basifiga dhulgariirka ayaa xoogiisa waxa uu ka dhacay magaalada buuraleyda ah ee ohaka oo ah magaalo caan ka ah wax soo saarka miraha kafeega iyo dhismooyinka qadiimiga ah ee gumaystihii sbain shaqaalaha gurmadka ayaa awoodi waayey in ay magaaladani gaadhaan kadib markii ay wadooyinku go-een kuwaasoo ay gooyeen dhagaxaan buuraha ka soo hoobtay saraakiisha caafimaadka ayaa ka cabsi qaba in khasaaruhu uu ka bato inta hadda la xaqiijiyey dhulgariirka ayaa sidoo kale laga dareemay magaalada caasimadda ah ee mexico city halkaas oo la sheegay in ugu yaraan ay laba qof ku dhaawacmeen
sida aad warkaba ku maqasheen war qoraal oo ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamanka ee federaalka soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi ayaa wuxuu ka hadlay xeerar dhowaantan ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka isaga oo sharci darro ku tilmaamay sharciyada xeerar haatan hor yaalla golaha shacabka maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray guddoomiye cabdixaashi waxaana ugu horreyn uu weydiiyey nuxurka warqadaasi uu soo saaray warqadan nuxurkeedu waxa weeye waxaa jiray guddi wadajiira oo labada aqal ee baarlamaanku ay sameeyeen si ay xeerar uga soo sameeyaan afar arrimood oo warqaddan idinku taalla kolka waa soo sameeyeen waxay noo soo gudbiyeen labada guddoon ayay u soo gudbiyeen qoraalkoodii qoraalkii kolkay soo gudbiyeen waxaa dhacday golihii shacabku inuu hawl bilaabo dabcan waxa weeye labada aqal mid waliba gaarkiisa ayuu shuruucdan u ansixiyaa kolka way bilaabeen laakiin waxay ku bilaabeen nuqul aan ahayn nuqulkii guddigii wadajirka ah u soo gudbiyey oo waxay samaysteen nuqul aan kii ahayn oo golaha shacabkuuna samaystay arrintaasina waxay noola muuqatay arrinaan sax ahayn waxaanad ka helaysaa faahfaahinta shaxda kulli faaqan qoraalkan ayaad ka helaysaa waa gartay marka waxaad leedahay warqadii warqadii lasoo gudbiyey ee labada aqal loo gudbiyey xeerarkii loo gudbiyey ayaa midkii golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa wax laga bedelo oo aan ahayn kii idinka ladiin soo gudbiyey mid ka duwan kii labada iyadaba naloo soo gudbiyey kii labada aqalba waa loo soo gudbiyey qoraalka kaana loo soo wada gudbiyey iyo kay aqalka geeyeen ee ay ka doodeen waa kala laba marka maxaa ujeeddada laga leeyahay ahayd markaa oo oo oo labada warqadood kala duwaya oo maxaa maxaa kaa kaa hore ku jiray oo laga reebay ama kan dambe lagu daray oo kii hore aan ku jirin waxaan filayaa hadda haddaad fiiriso shaxda aan soo dirnay waxa weeye horta meel kasta oo aqal sare ku jiray waa la tiray waxa kale ee waxay ahayd wixii lasoo saaray sharciga madaxweynaha loo gudbiyaa oo kolkaa saxeexa taana waa laga tegey oo lama soo saarin kolkaanu maan garanin sidaa ujeeddada laga leeyahay maan garan markaas waa garta laakiin sharcigii sidaad wax u gudbisaan ama u meelmarisaan waa in golaha hoose uu marka hore soo ansixiyo kadibna golihiina aqalka sare loo soo gudbiyo marka soo ma ahayn markay idiin timaado oad aragtaan in waxaan qaldan yihiin inaad ka hadashaan maya waxa weeye hadda waa sax baa tahay horta waxa weeye golaha shacabka kolka hore soo ansixiya markaasaa naloo keenaa laakiin tani waxay kaga duwan tahay wixii guddigii wadajirka uu soo gudbiyey ee la keenay yacni qoraalkaa isaga ah waxa weeye meel baa la yska dhigay in kasta oo yacni wixii xeerarkii ay soo sameeyeen ayna tuurin laakiin waxay tuureen wax kale oo dhan aqal sareba shaqo kumale bay qabaan sidaas weeye marka marka meeshaa waxaa ka soo baxaysa in khilaaf uu ka dhex jiro labada aqal markaa hadda waa waa waa adkaysaa waa waa waa muuqata marka cabdi xaashi ma la dhihi karaa xilligan kala guurka oo doorashadiina soo dhowdahay waxaa la joogaa xilligii madaxda soomaalida ama baarlamaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo xilligii khilaafka oo dhinacyadu ay kala bixi lahaayeen baa la joogaa waxa weeye horta hadda ka hor ma jirin laba aqal oo baarlamaanihi ma jirin yacni waxa weeye aqalka golaha shacabku wuxuu ku shaqaynayey kolka laga soo bilaabo tobaniyo labadii ilaa tobaniyo lixdii wuxuu ku shaqaynayey labadii aqal magacooda isagoo hal aqala kolka hadda waxa weeye tobaniyo toddobadii laga bilaabo ayuunbay labada aqal gaar oo kani uu dhismay maadaama una kolkii hore jirin kolka ma jiri jirin wax yacni laba aqaloo waktigaa kala guurka isqabsada tanna waxaa keentay uun intaa aan kuu sheegay hadda waa gartay waxaad tahay waayo arag muddo soo joogay magaalada muqdisho siyaasadihii usoo joogay arrimihii bulshada muddo usoo joogay waxa dhacayana waad aragtaa madaxdana waad ka mid tahay siyaasadda soomaaliya xaggee ku socotaabay kuula muuqataa anigu waxaan qabaa siyaasadda soomaaliya inay saxanto waxay u baahan tahay in dadka siyaasadda ku jira oo dhammiinta isu yimaadaan heshiis wax lagu yahay doorasho heshiis lagu yahay in la qabto oo kolkaa dalka laga badbaadiyo dhibaato dambe oo ku dhaca dad badan oo siyaasadaha aqalka sare wax ka sheega waxay leeyihiin aqalka sare muddadii hore oo dhan wuu iska hurdayey laakiin markii doorashadii isoo dhowaatay oo madaxdii khilaafkoodii soo dhowaaday ayaa doorkii aqalka sare uu meesha ka bilowday oo cabdi xaashibaa horbooday oo khilaafka maaragtay madaxda dowladda laga yaaba inuu qayb ka yahay arrimihiisa arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa waxaa soo gaalay aqalkan kow iyo labaatan sharci ayaa soo gaaray kow iyo labaatankii sharciba wuu ansixiyey wax u yaallaa ma jiro kolkaa dad kale yacni aqalkaasi muu shaqaynin oo hadduu soo kacay waxba kama jiraan waxaan waxaan leeyahay cid kastaaba khilaaf kastoo jirta waa inay ka joogtaa oo inta laysu yimaado wax la tashadaa oo talo lagu gaaraa wax wada jira oo la wada fuliyo ficilkeeda la wada qabto intaasuun baan anigu qabaa inay soomaali kaga baxayso dhibaatada kagana hortegi karto kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo u warramayey maxamed colaad xasan dhegestayaal waxaa naga xusuusinaa inaanu la xiriiray guddoonka aqalka hoose ee baarlamaanka si aan iyagana dhinacooda arrintaas uga waraysanno balse ilaa iyo haatan aanu noo suurtagelin dhinaca kalena waxaa noo suura gashay inaanu waraysano senator ayuub ismaaciil oo ka fakar duwan gudoomiyaha aqalka sare kana mid ah guddiga wadajirka ee labada aqal waryaheena maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu u waramay maanta gudoomiyaha wuxuu soo saaray war-saxaafadeed oo runtii wax badan idinkuma dhaano waxaan ka aragnay meediyaha ama baraha bulshadaan ka aragnay marka walaal waxay jecesayna u noqotay annaga waxaan ahayn guddigii wadajirka ee labada aqal ama aqalka sare loo magacaabay inay xubnaha guddiga wadajirka ee sharcigan soo diyaaraan ay ka mid noqdaan marka maxaa idiin cuntami waayey oo guddoomiyaha warka ka soo baxay ka mid ah
guddoomiyaha wuxuu sheegay waraaq dheer oo runtii saddex bage ah ay wuxuu ku sheegay in sharciga wadajirka labada aqal ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ahaa in baarlamanka ama golaha shacabka sharciga wax ka bedelay marka annaga taasaan noo cuntami weysay sharciga golaha shacabka iyo aqalka sare labada halka sharci oo wada jiraan u gudbinay waxaa noo muuqatay sharcigii sharciyadii laga dooday la ansixiyey iyo kuwa dhiman oon weli lasoo bandhiginba inay yihiin sharciyadii annaga aan u geynay guddoonka labada aqal wax laga bedelay oo noo muuqdan aysan jirin marka idinkuasaan aqbali wey idinkuma isku eegteen maadaama guddoomiyuhu uu leeyahay wixii labada guddi ay qoreen iyo waxa baarlamaanku qodobada qaar uu ansixiyey iyo qodobo haatan uu ka doodayo isma laha idinkuma isku eegteen waxa ay baarlamaanku ka doodayaan ama ay ansixiyeen iyo qodobadii aada gudbiseen
annaga labada tan golaha shacabka loo qeybiyey iyo midii guddoonka aan gudbinay labada waana hor yaalaan waa fiirinay sida cadada ah baarlamaan ama gole markii loo gudbiyo sharci waa laga doodaa waxbaa laga bedelaa kadibna waxaa timaada wax kabedelkii wixii xildhibaanada ka doodeen ama wixii lagaga soo bedelaa meesha la waafajiyaa kootada haweenka ama qoondada haweenka qeybta xeerkii la xiriirtaan sameynay oo afarta xeer ku jirtay waa sidii aan usoo gudbinay xeerkii somalilan doorashadeeda waxaa la waafajiyey sharciga doorashooyinka maadaama leeri ha loo saaro special case waa arrintooda ama xaalad gaar ah waaye guddi gaara oo doorasho oo ka shaqeeya doorashada kuraasta gobolada waqooyi ha loo saaro maadaama la yidhi golaha shacabka waxaa dib loo waafajiyey xeerkaan samaynay ee sharciga doorashooyinka qaranka oo aysan noqon inuu ka hor yimaado sharciga doorashooyinka marka kaasna waxaa noo muuqatay inaan wax ka bedel weyn lagu samaynin arrinta gobolka banaadir waa sideedii xildhibaanada qaar aa soo gudbiyay golaha shacabka in toddoba xubnood aan soo jeedin annaga in laga dhigo afar iyo toban sanatar taasna mooshin oo golaha shacabka dhexdiisa ka dhashay waaye midaas teentana weli lagama gaarin oo lagama doodin marka annaga waxaa noo muuqatay maalmahanba guddoonka aqalka sare waraaqo tiro badan oo iyo iska daba joog ah ayuu soo saarayay ayuu ku guuldaraystay ilaa hadda in aqalkii sare la furo oo waxan uu soo saaraya ama waraaqahan laisla ogaado ama la fiiriyo digroodooyinka maalmahan badnaa marka annaga waxaa noo muuqatay sharcigan baarlamanka horgeena labada aqal inay shuruucda yihiin golaha shacabkana sharciyadu ansixiyey inay yihiin sharciyadii aan geenin
idinku marka guddigiinnii ka socday aqalka sare ee ka tirsanaa guddigan labada aqal ee qodobadan soo saaray ma la fadhiisateen guddoomiyaha markuu warkan soo saaray kadib ma la hadasheen oo qadka teleefonka ma kula xiriirteen wax tallaaba aad qaadeen ma jiraa
guddoonka waa la fadhiisanay xalna wakti badan aan la qaadanay saacado badan runtii waxaan ku qancin weynay guddoonka in ay hakiyaan waraaqahan tirada badan ay soo saarayaan oo la xiriirto iisheeg khilaafka labada gol inaan la abuurin runtii waa ku qancin weyna guddoonka annagoo guddigan oo u sheegnay waxaan ay soo saareen ama golaha shacabka wax lagu haysto ama la xiriirta xagga sharciga wax kabeddelkiisa inaysan jirin sharcigan geenna sharcigu yahay saakana waxaan ka war helnay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha kaasi waxa uu ahaa senator ayuub ismaaciil oo u warramayay waryaheena maxamed bashiir cabdiraxmaan
waxaa qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo qaramada midoobay si kulul ay u cambaareeyeen kufsi dhowaanta loo geystay gabar saddex iyo toban jir ah oo ka tirsanayd xarun agoonta lagu xanaanayo oo ku taalla magaalada hargeysa wariyahena v o a khadar maxamed cabdulle ayaa warbixinta noogu soo diray hargeysa agaasimaha xarunta agoomaha ee magaalada hargeysa caashe maxamuud qaalib ayaan ku booqday xarunta iyadoo aan weydiiyey in ay aaminsan tahay inay dayac ku timid hawsha la xidhiidha kufsiga loo geystay inan yaro saddex iyo toban jir oo ka mid ahayd hablaha jooga ama ay ku haysay xarunta agoomaha ee magaalada hargeysa agaasimaha xarunta agoomaha magaalada hargeysa ayaa waxa aan weydiiyey eedaha uu u soo jeediyey aabbaha dhalay inantaasi waxaana eedahaasi ka mid ahaa in loo diiday in uu arko inantiisa iyada oo mas-uuliyiinta xaruntan agoomuhu ay isku dayeen inay qariyaan dhibaatada inanta ku dhacday loona diiday araggeeda aabbaha iyo hooyada dhalay carruurtan halkan ku hayo saddex ka mida weeyaan saddex ka mida ayay dhaleeneen waxay u arki jireen friday walba way arki jireen oo barqada iiman jiray jimco walba intii ay arrintan u dhacdayna in badan oo hore way yimaadeen oy la kulmeen oy la fadhiisteen oy iswaraysteen oo loo kala baxaa laakiin arrintanu markii ay soo korodhay waxoogaa markii ay socotay in dambe ayay wax la weeciyey oo dad advantage ka qaadanaya kayskan iyagana aan waxba u tarin dhan kale gaarahi ay soo dhex galeen ayaa waxaa dhacday inuu mar walba ay la socdaan qolooyin yidhaahda xuquuqalaadamigaanu u doodna iyo waxaanu nahay looyara iyo waxaanu nahay hay-ada caynkaasa arrintiina maadaamay tahay arrin xasaasiya anigiina aan inanta yarayd mas-uulka ahay waxaan diiday inanta yar in waxeedii maadaamay ku jiraan meeshii loogu talagalay ay wadaana in dibadda loo saaro sawiray leedahay la wareejiyo taa anaa diiday waayo waxaa ii sheegayaa qodob sharciyad ka mid a boolisiga xarunta agoonta lagaga dhaqmo arrintaasi waa confidentiality waalidka looma diidin laakiin dadka faraha badan ee mid walba ama telefoon ama kamara la cararaya yes waan diiday aabbaheed iyo hooyadeed ma diidi karo xataa way la seexan kartaa hooyadeed
geesta kale marka la eego sheekada inantan saddex iyo toban jirka ah oo isla wiilasha u eedaysanay ay yihiin kuwo xarunta agoomaha ee magaalada hargeysa ku jira ayaa waxa aan wax ka weydiiyey farduus aadan oo ah qareen baratay sharciga kula nool magaalada hargeysa islamarkaana si dhow ula socotay oo isha ku haysay kiiskan ugu horrayna waxay ka jawaabaysaa farduus aadan sida ay u aragto ama xogtii ugu dambaysay ee ay ka hayso halka ay marayso xaaladda inantan marka loo eego hay-adaha garsoorka eedaysanayaashii dembigan lagu tuhaysanaa baadhid baa ku socota shan inan baana u xidhan xiskeeda waxaa haya xafiiska c i d da baadho aad iyo aad u khabiira oon aqoon badan u leeyaho kiisas badan oon galayna baadho ka ahaa ayaa maasha allah haya sheekada inantan saddex iyo toban jirka ah ee ku jirta xarunta agoomaha magaalada hargeysa ayaa noqotay ta ugu hadalhaynta badan iyadoo dadka qaarkood ay isweydiinayaan inay dhaawac geysan karto ama kalsooni darre ay ku keeni karto dadkii iyagu waalidiinta danyartaa ee doonaya inay carruurtooda geeyaan xaruntan agoomee hargeysa su'aashaasi ayaa waxa aan weydiiyey caashe maxamuud qaaliib agaasimaha xaruntan agoomaha sidaan wadkayga u hubo waxaan u hubaa inaanan la dayacaynin kayskaan oo aan barbar soconayo ilaa laas minidka aan daba soconayo taasi waa taa ta kale aad leedahay miyay xaruntan wax u dhimaysaa uma malaynayo uma malaynayo waayo waxaanay wax ugu dhimayn baa dee jirtaa waxa weeyaan kaysku ma aha ma dee mish- ma ma jecli inaan kayskan ka hor dhaco oo aan maadaama lagu hayo dadka professionalka ay gacanta ku hayaan inaan ka hor dhaco laakiin anigu waxaan qabaa inaanay xarunta waxba u dhimaynin laakiin dad badani ay doonayaan xarunta inay wax u dhinto taasina ma suurtogeliso farduus aadan oo ah qareenkan madaxa bannaan islamarkaana muddo dheer ka shaqaynaysa howlaha la xidhiidha dhibaatooyinka haweenka loo geysto ayaa waxa ay sheegtay in sharciga haatan la isticmaalayo ee xeerka ciqaabta guud uu yahay mid gaboobay oo aan ka jawaabahayn baahiyaha haweenku ay u qabaan in sharciyan ciqaab adag la mariyo ragga geysta dhibaatooyinka haweenka lidkua waxaanay ku baaqdeen xukuumadda iyo golayaasha kala duwan ee somalilan ay sii daayaan ama meel mariyaan xeerka la xidhiidha arrimaha kufsiga ee somalilan xeerkan soomaali penal codka ama xeerka ciqaabta guud ee aynu isticmaalnaa yahay xeer wakhti hore soo baxay dee iminkana dunida xadaarad gaadhay oo de horumarkii sii socdo aanu la jaan qaadi karaynin dembiyada wakhtigan dhacaya gaar ahaan kufsiga aanu la jaan qaadi karin saas darteed waxaan u soo jeedin lahaa inay een, xeer cusub ee ay baasgarayso oo ay ka dayso siyaasadda iyo maxaan ku dhahdaayey arrimahan culayska badan ee jira laga saaro khadar maxamed cakulle v o e hargeysa habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta mar kale ka dooday arrinta maqaamka magaalada muqdisho shalayna qaar ka mida siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka ayaa aragtidooda ka dhiibtay arrintan wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray sida laga soo xigtay ee ka tirsan kuwa amniga dowladda soomaaliya qaraxa waxaa ku geeriyoota laba qof oo uu ku jiray qofka naftiisa ligaha ah ee isku soo xira waxyaabaha qarxa waxaa dhaawac soo gaara laba kale qaraxa wuxuu ka dhacay bannaanka hore xarunta militariga turkiga ku leeyihiin muqdisho loo yaqaan turkisom dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay v o a in halkaasay ka socotay qorista dhallinyaro doonaysa inay ku biiraan ciidamada soomaaliya loona qaadanayo leyli sargaal dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qarax kadibna ciidamada goobtu ay xireen sarkaal ka tirsan kuwa amniga dowladda soomaaliya oo la hadla waxa uu ii sheegay in qof isku soo xiro waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyey meel lagu diyaaray dhallinyaro rabeen inay iska qoraan ciidamada gaar ahaana kuwa loo qaadanay leyli sarkaal ma jirto faahfaahin iyo xog intaas dhaafsiisan ay bixisay dowladda soomaaliya la xiriirta qaraxa ismiidaaminta ee ka dhaca muqdisho gaar ahaana xarunta militari ee weyn ee turkiga ku leeyihiin muqdisho ee loo yaqaan turkisom waxaa jira warar kala duwan oo soo baxaya oo sheegaya qofkan isqarxiya inuu rabay naftiisa inuu isku dhex qariyo dhallinyarada loo qaadanayo ciidamada kadibna uu isqarxiyo waxaase ciidamada ammaanka laga soo xigtay in laga war helay oo la toogtay kahor intuusan goobta gaarin kadibna uu qarxay dhanka kale muqdisho maanta waxaa ka bilaabatay dhageysiga dacwad loo haysto saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya xilli hore oo maanta muqdisho waxaa maxkamadda gobolka banaadir ka bilaabata dhageysiga iyo eedeymaha loo haysto sagaal sarkaal oo ka tirsanaa wasaaraddaasoo ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo saraakiishii ka hooseysay wax war oo kasoo baxay ilaa hadda ma jirto waxaase maanta loo madalsanaa dhageysiga eedeymaha iyo dacwadaha loo haysto oo hay-adda kharaayinta laga raba inay soo gudbiyaan eedeymahay u soo qoreen saraakiishan ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho bangiga adduunka ayaa shalayto ansixiyey lacag gaaraysa konton iyo shan bilyan oo dollar oo kaalmo dhinaca horumarinta oo lagu kaabayo miisaaniyadda dowladda federaalk ee soomaaliya waa markii ugu horreysay ee laanta kaalmada horumarinta ee bangiga adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo i d a ay lacag noocaasa ay siiso soomaaliya in muddo ah wariyaheena maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo koobaya qoraal ka soo baxay bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in guddiga agaasinka ee bangiga uu ansixiyey shalay lacag dhan konton iyo shan milyan oo doolarka maraykanka ah taasi oo qayb ka ah kaalmada horumarinta caalamiga ah ee loo soo gaabiyo iida laguna taageerayo soo kabashada dhaqaalaha soomaaliya oo ay ku jirto kabista miisaaniyadda iyo dib u habaynta siyaasadaha dhaqaalaha siyaasadahan ayaa xoojin doona maaraynta miisaaniyadda waxayna horumarin doonaan kobcinta ganacsiyada gaarka loo leeyahay ayaa lagu yidhi qoraalkan ka soo baxay bangiga adduunka kaalmadan dhaqaale ayaa ku soo beegantay xilli cudurka covid sagaal iyo toban uu saameyn adag ku yeeshay dhaqaalaha gudaha ee soomaaliya iyadoo deeqdani ay ka taageerayso soomaaliya sidii ay u yarayn lahayd hoosu dhaca dhaqaale una sii wadi lahayd barnaamijyada dib u habaynta ee la xidhiira maalgelinta siyaasadaha horumarinta ee loo yaqaano d b f miisaaniyadeenna dib loo habeeyey waxa ay ballaarisay lacagaha la siiyo qoysaska nugul waxayna si mug leh u kordhisay deeqaha la siiyo dowlad goboleedyada si looga caawiyo inay wax ka qabtaan musiibada iyadoo ay jirto hoos u dhaca dakhliga ayuu yidhi wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan beyle wasiirka ayaa sheegay in taageerada dhaqaale ee baanka adduunku ay kabayso miisaaniyadda xilli hoosudhac ah sagaal iyo labaatan boqolkiiba uu ku yimid dakhliga ka soo xarooda gudaha haddaba arrintani maxay soomaaliya uga dhigan tahay waa kan wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor bayle waxyaalihii wanaagsanaaye ka soo baxay cafintii iyo shaqadii aan soo galleen dheerayd bay runtii ka turjumaysaa waxa weeyaan wax dalkoo dhan ka dhexeeya shan iyo kontonku ama dowladda federaalka ha ahaato ama dowladaha xubnaha ka dalka dowladda federaalka ahaato intaasay tahay waxa ay ku xidhantayn waxa weeyaan budgetkii hoosu dhiciisii xanuunkan inkaarta qabaa u keenay dakhligii hoosu dhacay caawimo ay kabaysa weeyaanoo kab ah markaa runtii aad baan ugu faraxsannahay waa ka soo shaqaynay waa la soo shaqaynay waxaan isla garanay markaa kabka loo bahayay intaa yahay imika haddana dhowaan waa ku noqon doonaa iyadoo la eegayo habka covid nneteen au socoto iyadoo la eegayo markaa waxay noo ballan qaadeen intaas sidaa u soconno ee aan reformka wadnaba in world bank iyo african development bank iyo i m f t iyana daba joogaan iyo e u saddexda afartaasa ugu waaweyn runtii markaa dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaan arrimaha aada uga shaqaynayno aan doonayno in si fiican loo hana qaado waxaana ku tala jirnay waxaa weeyaan intii aan xanuunkan inoo imanin inaan isku filaasho gaadhin oan reali inagu aan ku fillaan karno kharashka dowladdan lagu rangaraynayo inaan ugu fillaan karno haatana taasaa madaxayay ku jirtaa haag ridhil oo ah madaxa baanka adduunka ee soomaaliya ayaa yidhi taageerada miisaaniyaddu waxa ay gacan ka geysanaysaa badbaadada nolosha iyo xoojinta awoodaha hay-adaha soomaaliya si ay uga jawaabaan dhibaatooyinka saddex geesoodka ah ee covid dhibaatada ayaxa iyo daadadka kuwaasi oo halis ku ah carqaladaynta barnaamijyada dib u habaynta soomaaliya sannado badan oo ay soomaaliya colaadi ka jirtay ayaa keentay burbur baaxad leh oo ka soo gaara waaxaha caafimaadka dalka iyadoo taasina ay saamaysay ka jawaab celinta cudurka covid
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashir cabdiraxmaan oo warbixintaasi soo jeedinayay
waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii oo uu inoo akhriyo xuseen barre aadan
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa sheegay in golaha shacabka la horgeeyey nuqul aan ahayn midkii loo soo gudbiyey gudoonka labada aqal ee baarlamaanka ee la xidhiidha afartii xeer ee ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ah ee labada aqal gudoomiyaha aqalka sare ayaa ku eedeeyey gudoonka golaha shacabka in ay qaateen waxa ugu yeeray go'aan siyaasadeed dowladaha soomaaliya iyo jabuuti ayaa diiday inay ansixiyaan qaraar ka soo baxay ururka jaamacadda carabta oo lagu taageeray masar oo xiisad la xidhiidha webiga nayl ay kala dhexayso itoobiya qaraarkan ayaa ku baaqay in itoobiya ay dib u dhigto buuxinta biyoxireenka ay ka samaysay webiga niil inta ay heshiis buuxa kala gaarayso dalalka masar iyo suudaan oo kasoo horjeeda qaraarka jaamacadda carabta ayaa waxaa soo gudbiyey wadanka masar waxaana ansixiyey dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ururka marka laga reebo soomaaliya iyo jabuuti iyo qatar soomaaliya ma shaacin sababta ay u diiday qaraarka shalay hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad ayaa sheegay saddexlabaatankii bishii maarj in soomaaliya ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay muranka u dhexeeya masar iyo etoobiya warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa arbacada maanta ashaacisay in hogaamiyaha dalkaasi kim jong un uu joojiyey tallaabo militari oo u qorshaysnayd in uu ka qaado kuuriyada koonfureed
kadib shir uu ururka jaamacadda carabta ku yeeshay magaalada kaahira ee dalka masar ayuu ka soo saaray qodobo wax laga qabanayo amni darrada ka jirta dalka libiya iyo muranka biyaha niilka ee u dhexeeya dalalka masar iyo etoobiya haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheena v o a ee masar xuseen cusmaan saxnuune maqayaha guud ee jaamacadda carabta axmed abulkayd ayaa ku baaqay in laga saaro dalka libiya iyo ciidamada calooshadu shaqaysayaasha iyo dagaalyahanada shisheeye ee ku sugan waddankaasi abulkayd ayaa hadalkan ka sheegay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo ay kaga wada xaajoonayaan xiisadda dalka liibiya oo maraysa xaalad halis ah xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa ku nuuxnuuxsaday sida adag oo ay jaamacadda carabta u diidan tahay jebinta cunaqabataynta hubka ee saaran dalka liibiya iyo in la geeyo ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah waan diidannahay faragelinta milatari ee shisheeye ee dalka liibiya ayuu si adag u yidhi abulkayda oo ka qaybgelayay shirka dhinaca aaladda fogaan aragga ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta xogayaha guud ee ururka ay ku bahoobeen dowladaha carabta ayaa sidoo kale hoose ka xariiqay in xalka siyaasadeed uu yahay habka keliya ee lagu xallin karo dalkaasi liibiya isagoo carabka ku adkeeyey in la ilaaliyo midnimada iyo madax bannaanida waddankaasi yuusuf bin calabi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda cumaan oo ka mid ah wasiirada ka qaybgelayay shirkaasi ayaa warfideenka u sheegay inuu aad uga xun yahay xaaladda hadda ka jirta dalkaasi liibiya waxaan doonaynaa buu yidhi inaan wax uga qabanno si nabadgelyo ah maanta oo salaasaha ayuu ururka jaamacadda carabta heer wasiir shir deg deg ah ka yeelanaya xaaladda dalka liibiya iyo dhibaatada biyo-xireenka ethoobiya kadib markii ay codsatay dowladda masar go'aanka lagu qabanayo kulankani ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dowladda masar cabdulfatax asiisi uu ku dhawaaqay in faragelin kasta oo toos ah oo dowladda masar ay ku samayso dalka liibiya ay noqonayso mid haysata sharciyad caalami ah isagoo faray ciidamada inay u diyaar garoobaan tallaabo milatari oo ka dhaca gudaha iyo dibaddaba inkastoo ay socdaan dadaalada dowladaha carabta ay ku doonayaan xabajoojin ka dhacda dalkaasi liibiya si loo gaaro xal siyaasadeed oo looga hortegayo faragelin shisheeye haddana xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi liibiya ayaa si adag u diiday martikhaadka dowladda masar ee ahaa in shir deg dega ay qabato jaamacadda carabta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka liibiya ayaa ku tilmaamtay kulanka dhinaca zuumka ama fogaan aragga in uusan ku habboonayn in si qoto dheer looga hadlo xaaladda adag ee dalkaasi liibiya wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa laga sugayaa in ay soo saaraan war murtiyeed ku aadan xiisadda dalka liibiya iyo weliba khilaafka ba'an ee dhinaca biyo-xireenka ethoobiya ee u dhexeeya dowladaha masar iyo ethoobiya xuseen saxnuuni v o a qahira
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
degeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
labaiyo labaatankii bishan oo ku beegneyd isniintii aynu ka soo gudubnay ayaa muddo kadib markii ugu horreysay waxaa aaladda zuumka ee maqalka iyo muuqaalka ah kulan horubaca ku yeeshay madaxda ugu sarraysa dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana shirkaasi bogaadiyey xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya haddaba wadahadalladaasi bilowga ah ee ay yeesheen labada dhinac iyo kulamada kale ee la filayo inay dib ka qabsoomaan ma noqon doonaan kuwo natiijo wax ku-oolahi ay ka soo bixi karaan waa mowduuca aynu ku gorfaynayna xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya axmed maxamuud xasan baasto oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo cali maxamed cilmi oo bartay maamulka iyo maaraynta waxaana hadalka ku horeynaya baasto aragtida aan qabo oo mowduucaas ku saabsan waxaan aaminsanahay marka taariikhda dib loogu laabto muddadii afarta sannadood ahaydna xusid lagu sameeyo waayo aragnimada iyo khibradda dalkan muddadii soddonka sannadood ahayd wixii hareeyana ay ahayd khilaaf isfaham la-aan iyo wada shaqayn la-aan ay ahayd natiijada maanta taagani internetkaaannu ku wada hadalnay oo aan ognahay halka ay kala taagan yihiin waxaan aaminsanahay in muddada oo gabaabsi ah wakhtigii iyo wixii la qaban lahaa oo lagu dhammaystiray waxqabad la-aan isfaham la-aan wada shaqayn la-aan waxaan u arkaa wax natiijaa inaysan ka soo baxayn haba yaraate sababtoo ah wakhtigii afarta sannadood ahayd haddii caaradkii lagu bilaabi lahaa wada shaqayn iyo isfaham iyo waxqabad dib dambena doorashooyinkii la wada yegleeli lahaa halkaa waxaa ka muuqanaysa cabir ama saasaan dowladnimo balse hadda waxaa muuqda dad kala taagan oo aan wada hadlayn oo isku dacweynaya un-kiila u tegi maaya iyo iima imaan kara iyo is arki mayno uma arko xal ummadeed oo maanta aan aaminsanahay shacbigu inuu u ooman yahay dowladnimo bisayl siyaasadeedna uu jiro ummadduna ay rabto inay ka baxdo caqabadihii soddonka sannadood ee lugooyada ahayd waxaan arkaa in afartii sannadood aysan wax natiijo ah iyo wax horumara midna inaysan soo saacidin baan aaminsana wax lagu heshiin karo iyo wax isku aragti laga noqon karo gabaabsigii ugu dambeeyo fiinalka ahaa ma filayo inay natiijo gaari karaan bismillahi raxmaan raxiim waa ku salaamayaa xasan kaafi qoystee v o a sidoo kale waxaan salaamayaa madaxweyne baasto madaxweyne hore ee galmudug anigu aragtidayda waxaan qabaa in shirkii maamul goboleedyada iyo madaxweynaha hordhaca ahaa ee shalacay yeesheen in ka soo baxeen guulo aad iyo aad u fiican waxaanan aaminsanahay inuu ahaa bilow fiican waxaa ii muuqda ifafaalo wanaagsan oo dhinaca in laga wada hadlo doorashooyin loo dhanyahay iyo mataqaana horumarinta wadahadalada soomaaliya in mataqaana meel la gaarsiin karayo waxaan aaminsanahay in ay wax guulihii ka soo bixi doonaan sidii shirki shalay aad ogsoon tihiinba madaxweynaha iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dhammaantood waxay isku raaceen in shirka wakhtigiisa iyo muddadiisaba laga sugayay madaxweynaha qaranka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa weeye marka aan taas inoo muuqanayso anigu ma arko welwel iyo mataqaana dhibaato ka muuqata maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka is-afgaranwaa ka muuqda aniga iima muuqdo waxaan qabaa in ay bilow fiican shalay ahayd welina ay dhiman tahay shirarkii rasmiga ahaa looga doodi lahaa arrimaha taagan laguna falanqayn lahaa doorashooyinka dalka ka dhacaya labada kun iyo koob iyo labaatanka waxa weeye taas waxay na tusaysaa in dalku uu leeyahay dowlad federaal ah oo mataq u heelan iskuwadka dalka iyo dadka soomaaliyeed u dhibrinaysa dalka iyo dadka soomaaliyeed shirki ugu horreeyana ay qabsoomeen waxaana ii muuqata shirka ku xiga insha allah in laga sugayo madaxweynaha iyo dowladda dhexe inay u qabato shirkii rasmiga ahaa si looga midho dhaliyo waana heshiin karaan basto waad maqlaysaa qaabka uu cali dooda u dhigay adiga maxay tahay sababta aanay kuugu muuqan in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay heshiin karaan arrintaas waxaan ku sababaynayaa anoo xog ogaal ah in badanna ka soo shaqaynayay dowlad goboleedyada madaxdii hore ee dalka joogtayna in badan la soo shaqeeyey runtii waxaa ii muuqda dulduleello waaweyn sababtoo ah madaxdu dastuurku wuxuu qorayaa marka laga reebo gaashaandhigga iyo maaliyadda iyo arrimaha dibadda iyo immigrationka afartaa maahane inta kale waxaa ku qoran dastuurka in laga wada tashto dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka iyo madaxda qaranku inay ka wada tashaan waxa aan la qaban oon hore loo qabanna haddeer lama qabanayaan aaminsana anigu xaqiiqadii sababtoo ah waxaan ogahay wax badan oo dulduleello ah oo dib u dhaceedu ay keentay khilaafka kala taagnaanshaha madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa ka midih amniga inay ka wada tashtaan jaangooyaan meel isla dhigaan wada shaqeeyaan bay waxba lagama qaba dastuurkii qabyada ahayd oo labaatan sannadood ilaa cabdiqaasin lasoo doortay ilaa maanta qabyo ahina afartan sannadood waxaa la sugayay inuu qabyada in laga saaro waxba lagama qaba waxaa ka mid ihi doorashooyinkaa ka mid ihi hadeer baa shaqadoodu socotaa afar sannadoodna wax yar baa ka dhima waxaa ka mid ihi oo kaletoon aaminsanahay oo anigu aan xog ogaal ugu ahay midnimada dalka in laga wada hado oo soomaaliya oo mid ah taladeedii la wada yeesho la keeno ayaa la sugaya oo maanta ay dhacdo doorasho wan maan wan vood ah oo soomaaliya mida inay dhacdo qorshuha iyaduona maba suurtagalba ma waxaa kaleeto oo muhiim ahayd xuduudaha dalka in laga arinsado xisbiyada inay laga wada tashto mana aaminayo in maanta inta la isku yimaado hal qodoba inay ku heshiinayaanna ma aaminayo cali waxaad sheegtay in guul laga gaari karo wadahadallada horudhaca ah ee ay yeesheen madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada maxay tahay rajada kuu muuqata xasan kaafi waxaan qabaa aniga inay guulo ka soo bixi karaan sida uu baasta sheegay anigu ma qabo waxaan kuu sheegaya inaysan ahayn markii ugu horreysay oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay shiraan si aad la socotid baydhabo ayaa lagu shiray arrimo aad muhiim u ah oo ay ka mid ahaayeen qaybsiga khayraadka ayaa laga hadlay garow ayaa lagu shiray midka ugu dambeeyena wuxuu ahaa kii shalay ay zoomka isku arkeen marka zoomka la isku arkayo macnaheedu ma ahan in la isu tegi waayey laakiin macnaheedu waxa weeye duruufaha adag ee dalka ka jira adduunkii oo dhan ayaa waxa weye isu tegila taas ayaa waxay sababtay in madaxdii qaranku maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexaba ay suurtagal noqon weyday in ay isu yimaadaan hal mara marka anigu waxaan ku sababaynayaa oo ii muuqata in dowladda dhexe ay diyaar u tahay in laga wada hadlo arrimaha doorashooyinka qaranka ee hadda taagan golayaasha sharcidejintuna shaqay leeyihiin maamul goboleedyaduna shaqay leeyihiin qolo waliba marka waxaweye dalka mas-uuliyaddi u hayeen ayay ku mashquulsanaayeen xukuumaddu shaqa ayay haysatay shuruuc baa u yaalay wasaaradda arrimaha guduhu waxay ka shaqaynaysa sharciga doorashooyinka golayaasha mataqana sharci dejinta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxay ka shaqaynayeen shuruucda doorashooyinka shaqooyinkaas adag oo lagu jiray dartood iyo duruufihii adduunka ka dhacay cudurkan coronavirus ku habsaday adduunka dartiis ayaa waxaa laga yaabaa doorashooyinka iyo wadahadaladii laga yeelan lahaa inay dib u rareen loona asteeyey wakhtiyada ku habboon iyo munaasabadda ku habboon in lala aado alxamdulilah sidaan aaminsanahay waxaan arkaa aniga ifafaalo wanaagsan in maamul goboleedyadii madaxweynihii qaranka inay shalay shirka ugu horreeya bilaabeen iyagoo iswaafaqsan iskuna waafaqsan waxaa weeye in la wada hadlo inay ku mudaysteen in dowladda dhexe ay soo qabato meeshii iyo xilligii la kulmi lahaa marka aniga ma garan karo welwelka u muuqda baasto oo uu leeyahay meeshan waxa weeye laysuma imaan karayo aniga waxaa ii muuqata in laysu imaan karayo dowladda dhexna ay diyaar u tahay maamul goboleedyaduna ay diyaar u yihiin oo iyaguba ay dhaheen ay u igmadeen in maarata waxa weeye ay soo qabtaan soo mudeeyaan dowladda dhexe soo mudeyso meeshii iyo wakhtigii waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeya baasto anigu runtii waxaan u arkaa xalku inuu ku jiro tanasul iyo isku imaatin iyo rabitaan iyo wada shaqayn ayaa horta xal ku yimaada mar haddaan tanasulna jirinoo lix madaxweyne ay yihiin cid cid u tanasulaysa iyo cid cid hadda amar ka qaadataahina ma jirto aniga aragtidayda mar hadday halkaa taagan tahay waxqabadkiina aan u arko dibudhac ballaaran inuu jiro sidii aan hore u soo sheegay waxyaabihii dastuuriga ahaa in la qabta la rabay qaybo ka midi aan la qaban doorashadiina maanta aan arkaya labadii gole iyo guddigii doorashooyinka qaranka iyo baarlamankii oo haddana si gaara qodobo u soo saaraya waxaa ii muuqata oo heshiis darrada aan ku tilmaamaya sharciga dastuurka ku qorana wuxuu odhanayaa dowladaha xubinta ka ah iyo dowladda federaalka ahi waa inay ka wada tashtaan ayaha iyo mustaqbalka oo isla jaangooyaa ka heshiiyaa bulshadana markaa lagu maamulo wax lagu isku ogya haddii madaxdu ayaga go'aanadii iyo talooyinkii iyo iyagii aysan wada hadlayn shaqadiina ay socoto heshiisyo la wada gaaraya iyo kulanna uusan jirin sife lagu heshiinaya aniga ima muuqata aragtidayda haye cali dhinacaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalkuna ku jiraa anigu waxaan kusoo gebagabaynayaa xalkii waxaan u arkaa in arrimihii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu meel fiican marayo shirkii ugu horreeyeyna ay maarata waxa weeye ay ku yeesheen shalayto loona ballamay in shir ku xiga dowladda dhexe soo qabato aniga waxaan halka u arkaa in dowladda dhexe ay soo dedejiso in shirkan dambe la qabto laysuna laysuna yimaado dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe lagana wada hadlo lana jiheeyo doorashooyinka qaranka siday u dhici lahaayeen taasna ilaa hadda way wadaan dowladda dhexena way iiga muuqataa maamul goboleedyadana way iiga muuqataa sababtoo ah waxa weeye shirkii koowaad oo yeesheen waxay isku waafaqeen in dowladda dhexe soo qabato goobtii iyo goortii shirka la geli lahaa marka halkaas waxaa iiga muuqata in dadka soomaaliyeed ay bislaadeen dowladda dhexena ay hogaanka u hayso hanaanka doorashooyinka loo dhan yahay maamul goboleedyaduna ay waafaqsan yihiin wixii kale ee arrimo farsamana shirka looga wada hadli doono intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo cali maxamed cilmi oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay haatan ha kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oon toddobaadkan ku eegayno xilligan kulaylaha iyo culayska waalidka ka haysta carruurta ku haynta guryaha tan iyo markii cudurka covid sagaal iyo tobanna ku faafay dalkan maraykanka waxaa dadka khasab ku noqotay in ay guryaha joogaan si looga badbaado waxyeelada xanuunkan safmarka ah carruurta ayaa bilihii u dambeeyey iskuullada ku qaadanaya guryaha xilligan oo la xiray iskuulladii ayaa carruur badan waxa ay filayeen inay aadi doonaan fasaxiyo tamashle ah inay soo booqdaan eheladooda ay kala fog yihiin amaba ay ugu yaraan iska dhex tamashleeyaan goobaha nasashada ee ku yaala magaalooyinka ay degan yihiin intaas oo dhaqdhaqaaq ah iyo ka badan oo ay carruurtu ka heli jireen waalidkood marka la xiro iskuullada ayaa waxaa hadda ishortaagay covid sagaaliyo toban oo cabsi badan ku haya waalidka farxiyo ibdow waa hooyo degan magaalada edmonton ee dalka kanada waxaana ay ka mid tahay waalidiinta ay ku badan tahay cabsida xanuunka covid sagaaliyo toban carruurtiina ay ka sugayaan qorshe looga baxo xilligan kulaylaha sidaa wada ognahay dunida waxaa soo maray muddo bilooyiin bandow ah guryihii baa lagu soo xarooday waxay noqotay caruurihii in iskuul guryaha loogu dhigo taasoo culeyskii lagala kulmay halkan aanan kusoo koobi karin laakiin hadda waxaa la yidhi face two baa loo gudbayaa dibaddii baa loo bixi karaa ha xadidnaata hadday rabto wuxuuna ku soo aaday xili caruurihii iskuulaadka loo soo xiraya siday u barnaan jireen in meelaha loo wado hadday dhoof naqato hadday naqato damaashaad oo meelaha hadday noqoto meel maaweeli ah waxayna ku leeyihiin meelaha waa la wada furaye hooyan naga bixi guryaha waalidkiina cabsi badan baa ku jirta waayo waxaan aragnay markii face two loo gudbay inuu cudurkii laba kacay cabsi hor leh baa bilaabatay caruurtii ma yaqaanaan markaan meel ku geeyo sameey in kala fogaasho ah meelaha qofka taabtay ha taaban marka waa arrin aada iyo aada culeyskeeda ay u wadato marka ilaahay horta ha noo fududeeyo ilaahgii intaa naga soo na soo gaarsiiyey isagaa mar walba la kaashanaynaa ka sokow cabsidaasi farxiyo waxay ka fikiraysaa qorshe ay ku mashquuliso caruurteeda inta lagu guda jiro xilligan kulaylaha taasoo ay isleedahay waa sida ugu halista yar ee ay hooyo ahaan u samayn karto caruurteeda anigu farxiyo markaan ahay waxaan faamilka u qorsheynayaa amaba aan ku fikiray inaan u sameeyo cambing caruurihii taasoon ku sameynayo meelihii marka hore lagu sameyn jiray oo popularka ahaa bulshada ay u badneed iskugu imaan jirtay meelo ka duwan oo xoogaha ka baxsan aanan bulshada u badneyn teendhadaasoo brogaraamo kala duwan lagu samayn karo maalin taxfiid qur-aanka intaa halkaanaan ku wada sameynaynaa waalidiintii oo la jiroo la wada sameynaya baarbukiyada iyaga in laga howlgeliyo sida markii hore intay iyaga iska ciyaaraan cunto cunooyinka loo diyaariyo ay imaan jireen oo cuni jireen oo kale laga dhiganoo iyaga naftirkoodii la howlgeliyo qof walbaba meeshuu kaga aado da-diisa maalin loo qaado taabloodyadoodii iyo waxay ku maaweeli jireen xaafadaha teendhada dhexdeedii ay ku daawadaan wax alaale wixii show iyo brogaraam iyo family moviyo laysla daawado meesha taabaan isleeyahay xoogaha amay ka walwal yaraataa markaad adigu bulshada isku soo baxday aad u bareerto inaad dhexyaacdo aruurtii aad ku sii dayso daraac xasan waxa uu ka mid yahay aabbayaasha dareemay culayska xilligan jira ee uu sababay coronavirus iyo sidoo kale xilligan kulaylaha ah ee hadda la galay ee ay carruurtu rabaan in guryaha bannaanka looga baxo runtii markii laga hadlo ilmaha iyo iskuulkiioo xirmay iyo iyadoo awalba muddo dhanoo hadda saddex bilood iyo afar bilood aan la soo falganaynay hadda waxaa ku darsamay oo soo kordhay wakhtigii kulaylihii baa la galay oo bannaanada la aadi jiray oo waddamadaas markii la joogo khaasatan maraykanka oo kale ahayd wakhtigii dadka ugu socodka badnaa oo ama dukaan ha la aado ama famil ha la soo booqda ama meelo maqaayada ha la aado ama ilmaha baleygaroon ha la geeye wakhti ay muddo sannadaba ku xisaabtami jireen buu ahaa oo ilmuhu aad iyo aad maraykanku markii la joogo ay ugu xisaabtami jireen arrintii hadda way adkaatay galaasyadii onlineka laga siinayay ilmihii waa la joojiyey daraac ayaa dhinac kale ka hadlaya sida uu hadda yahay xaalka carruurtiisa kadib markii ay xirmeen iskuulladii oo iyaga qudhooda lagu qaadanayay guryaha bilihii u dambeeyey alxamdulilaahi wax badan baa gurigii dhexdiisii ka taagan runtiina maanta waxay soomaalidu ku mahmaadaa waxaa la nin tuurle asagaa yaqantabu u seexdo dhibkii guriga ka dhexdhacayay odaga iyo hamaamada guriga joogta iyo intii iyo ilmihii dagaalkii aad buu u batay gacanqaadkii aad buu u batay khayladii aad buu u batay marka wax kasta ilaa waxa weeye laba qol baa lagu jiraa saddex qol baa lagu jiraa afar qol baa lagu jiraa toban carruur ahayn soomaalidii wada haystaan marka ilmihii fariista oo fadhiya kaa yeelmayaan mar baa laga yaabaa in wax yaroo qur-aana la akhriyo markii saa loo sii jeesto meel bay aadaan waxay rabaan enerji baa ku jira waa dad raba inay meel socdaan waa dadkii bannaanada lagu sii dayn jiray oo habeenkii iska soo hooyan jiray marka alxamdulilahi rabbilcaalamiina maantay midana haysata cashar hor leh bay noqotay hadda tan waxaase laga sii welwelsan yahay abow iskuulkii dib ma loogu noqon doonaa xayiraaddan ma la qaadi doonaa saddexdan biloodoo soo socota hadday noo dhammaato hadda galaasyadii ma la fariisan doonaa marka alxamdulilahi rabbilcaalamiina maantay waxaan ka sheekaynaa lasoo bartay hooyadii maanta guriga fadhin jirtay iyo odagii guriga joogay iyo dadkii waa is arkeen marka waxaa la galay casharo badan oo u baahan la qabsigooda iyo la falgalkooda sidii loola falgeli lahaa xaaladaha ay daraac iyo farxiyo ka hadleen waa mid wada haysata inta badan waalidiinta soomaalida ah ee carruurta ku korsanaysa waqooyiga ameerika sheekooyinkoodana waxay tusaale u yihiin dhaqdhaqaaqyada xilligan ka socda guryaha ee u dhexeeya waalidka iyo carruurta ee ku saabsan sida looga faa'iidaysan karo xilligan kulaylaha ee hadda la galay iyadoo taxadarna laga galayo xanuunka halista ah ee covid sagaaliyo toban ee aan weli wax dawo ah oo lagu dabiibo loo helin intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid caasho ibraahim aadan markana dhegaystayaal kusoo dhowaada dhinacii heesaha iyo heestan dabacsan
idaacaddeena ifriidnimo waa naga intaas waxaa idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan markale kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo If no.